halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda oo si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrban hirarka efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa axad bisha maaj waa labaiyo toban sanadka labada kun toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee dhinaca gargaarka iyo isku dabaridka kaalmooyinka degdega ah stephen o brain oo ku booriyey beesha caalamka ah in la qaado tallaabo buuxda ah oo looga badbaadinayo malaayiinka qof inay si fudud ugu dhufato macaluul waxa uu yidhi wixii aan ku soo arkay booqashadii aan ku tegay soomaaliya ama aan soo maqlay waxay ahaayeen sawirro aad u foolxun carruur iyo dumar ayaa muddo toddobaadyo ah u soo lugaynayay si ay u helaan cunno iyo biyo waxaa dhaafay xoolahoodii ilihii biyaha ay ka cabbi jireen ayaa qalalay wax u haray oo ay ku noolaadaan ma laha waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aanu uga hadlayno caqabadaha dadka waaweyn ama waayeelka ah ka soo wajaha nolosha qurbaha gaar ahaan dalkan maraykanka dadku waayeelkaa dee ma helaan lacag joogto ah waxay qaataan wax la dhaho s s i ama lacagta cayrta oo aada u yar marmar kirada guriga xataa dhibaato badan bay kala kulmaan waxaa lagu sameeyaa sharciyo ad adag baa guryaha dhinaca public housingka ay kala kulmaan
sidoo kale waxaan idiin haynaa kulan ay toddobaadkan madaxda koob iyo labaatan dal ay kulahaa ee kulaala badweynta indiya oo soomaaliya ay ku jirto ay ku yeesheen magaalada jakarta ee dalka indoneeshiya oo heshiis lagu kala saxiixday qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
maleeshiyada shiicada ah ee iyagu ka barbar dagaalamaya milatariga dagaalka wada ee dalka ciraaq ayaa waxa ay ku sii siqayaan xoreynta magaalada mansuul waxa ayna sheegeen inay heleen meedo tiro badan oo ku jira meel aan sidaasi uga fogeen goob xabsi ahayd oo dadku ay ku xirxiri jireen islaamiyiinta isis waxa ay sheegeen in dadkan la aaminsan yahay inay ka mid ahaayeen boqolaal qof oo lagu dilay halkaasi sanadkii labadii kun iyo afariyo tobankii helista meydadkan ayaa waxa ay timid sabtidii shalay saddex beri kadib markii warbaahinta kurdiska ay wariyeen markii ugu horreysay in ciidamada ay qabsadeen xabsigaasi badushka oo isagu ah xabsi ay gacanta ku hayeen islaamiyiinta halkaasi maamulayay xabsigan ayaa waxa uu ku jiraa wuxuu u jiraa naraahda iga raallahada dhegeystayaale toban kilomitir waqooyi galbeed magaalada mosuul
ugu yaraan afariyo afartan qof oo u badan ciraaqiyiin ku cibaadaysanayay meel macbadah ayaa lagu dilay boqol iyo labaatan kalena waa lagu dhaawacay qaraxyo mataana ah oo sabtadii ka dhacay caasimadda dalka syriya ee dimashik muuqaalo laga soo duubay goobtaasi ayaa muujinayay dhowr bas oo kuwa dalxiiska ah oo ay qaraxyadu burburiyeen muraayadaha ragga muraayadaha aragga taleefanada gacanta iyo gawaarida curyaamiinta lagu riixo oo dhex yaala burburka iyo dhiigga halkaa ku daadsanaa ma jirto cid durbadiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxyada hase yeeshee mintidiinta isis iyo kooxo kale oo xagjira oo suniyiina ayaa horay weeraro kuwan la mida ugu qaaday macbadyada muslimiinta shiicada waxaana weerarada ka mid ahaa qaraxyo mataana ah oo bishii juun ee sanadkii tegay ay ku dhinteen labiyo toban qof duleedka dimashik mas-uuliyiinta dalka syriya iyo dadka xaaladda syriya dusha kala socda ayaa soo warinaya xogo iskhilaafsan oo la xiriira waxa sababay qaraxyadan telefishinka dowladda ayaa sheegay inay ka dhasheen bambaanooyin lagu sii aasay meel qabuuro ah oo ku yaala macbad oo ku yaalo macbad ay shiicadu ku cibaadaystaan laakiin ururka xisbullah ee shiicada ayaa sheegay in rag ismidaamiyey ay qaraxyada fuliyeen halkaad warkaasi ka dhegeysanaysan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington iyadoo xaaladda abaarta ay soo kartay malaayiin qof oo soomaali ah ayaa waxaa dadka reer miyiga iyo tuulooyinka ku nool bilaabeen inay in kuwooda tabarta u ogolaato ay u soo cararaan magaalooyinka iyo cunto iyagoo raadinaya cunto iyo biyo magaalada muqdisho ayay shalay soo gaareen ilaa iyo boqol qoys oo abaarta uga soo cararay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse ayaa tegey kaamkii ay ku soo degeen oo ku yaala kilomitir saddex iyo toban duleedka magaalada muqdisho warbixintan ayuuna nooga soo diray qoysaskan oo ka soo barakacay degmooyinka kuntuwaarey sablaale iyo tuulooyinka ku xeeran ayaa isugu jira kuwo nasiibkoodu u saamaxay inay gaadiid ku yimaadaan iyo kuwo kale oo cagtooda soo maalay waxaana wejiyadooda ka muuqanayay duruufo adag oo dhinaca nolosha ah oo ay usii dheer tahay diif iyo dandarro ay ka dhaxleen abaaraha ku dhuftay deegaanada ay ka soo hayaameen waa kuwan qaar ka mida qoysaskaasi oo ka hadlaya saamaynta ay abaaruhu ku yeesheen noloshooda xasan xasay darow waxaa jirtaa wax oon la yidhaaha horta bii waa la waayey waa afar sanno oo kale bii lama arkan aalihiinna bii waa keeni waayaan dhulkii markii la qodin xoolihii dadkiiba meeshaas waa laga dhammaado waxayaa aniga naftayda carruurtayda xaggow jirta hadda tabar aan ka soo xamuulo waa waaye indhoolan ahi indha ma haasto gabadhaan ay wataa aadan maxamed arbow dhibka dadka haysta waxaa ka mid ah oon biyo la'aane iyo gaajo oo raashin la'aan ah iyo hoolihii meesha ka dhammaadeen oo dadka qaarkeedaba oo dhadhamisho geliyo nafteedaba oo nafta meeshale ugu boobaaso gaajo daraaddeed oo dhadhamisho hoolihii waa dhammaadeen dadkina gaajo dad badanaa meesha oo adiga oo guriguri loogu dhintay oo gaajo daraaddeed ibraahim roobow ibraahim roobow xagee ka timi dhoobey dhoobeyaa ka timi haa magaaladee adhafuutow maxaa kaa soo qaxiyay halkaas hoolayga waa dhammaadeen dadna ma qaba keliyaday leedahay naagna ma qaba gaajida hoole ma qaba beer ma waraabna roob ma dhowna waa buq ma dhehna reed hunguridoona intuu imaadiyaan lan nool ma jarmiisha hasan cali intee ka timi kulsuwaari qornyooley baa ka imaaday maxaa kaa soo waday waxaa soo waday oon gaaji beer ma leh khabaa'ada wax ma leh waa la dhammaaday hadda naftay khabaa'ada yaa rabbi haddaan soo bahay aw carruurtaadii carruurta khabaa'ada waa kala waa kala arar kii khabaa'ada lan gaaji khay yaa jiifira yaa fadhiisira hadda waa kala baheen waa taa see ku timid halkan halkan waxaa khabaad ilaahay i kaalmeeyey musluna i halay baabuura la isoo saaray wallaahi sidii shalay qarsanka huguri iyo dambuul xagee ka timid furtuwaarey gaajaan ka soo araarnay wax ma qabno ilmaan ka soo tegay oo lacag la-aan ah baawuraan ka soo koro waaynay walaal saasaa jirtaa waaye meeqaa jid kusoo jirteen saddex beriaan jid kusoo jirnay oo lugay oo lugay kusoo soconay saddex beriaan soo joognay maanta cawday afaraada imaanay qoysaskan abaaraha shabeellaha hoose ka soo barakacay ayaa ku soo biiray xero ku taalla deegaanka kilomitir saddex iyo toban oo ay horay u degganaayeen ilaa afar boqol iyo afartan qoys oo iyaguna xaaladda abaaraha dartood uga soo qaxay meelo ka mida gobollada dalka soomaaliya taasoo tirada guud ee xeradaasi ku sugan ka dhigaysa shan boqol iyo afartan qoysaskan soo barakacay ayaa waxa markii ugu horreysay maanta raashin iyo baca ay dugaashadaanba gaarsiiyey shirkadda somtel oo sidoo kalena sheegtay inay u joogtaynayaan taakulaynta dhinaca nolol maalmeedkooda sida uu ku warramayo madaxa shaqada iyo shaqaalaha ee shirkadaasi cabdulqaadir xasan sheekh dadka maanta wax lasoo gaarsiiyey waxa weeye kuwii ugu darnaa oo maantay soo galay marka insha allah waa wadeynaa haddii alla idmo deeqda waxaa ka mid ah raashin iyo baco iyo noocyadooda kala duwana raashinka iyo baco oo hadda waxa emerjensiga ah oo maaragtay ay diyaar u ah inay dadka hadda isticmaali karaan muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa degmooyin ka tirsan gobolka banaadir iyo deegaanada ku xeeranba waxaa soo gaarayay barakacayaal abaaraha dartood uga soo hayaamay qaar ka mid a gobollada dalka soomaaliya xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba dhinaca kale ayadoo ay jirto barakacaasi xoogan ayaa kaaliyaha xogayaha qaramada midoobay ee dhinaca gargaarada iyo iskudubaridka kaalmooyinka deg deg ah stephen o'brien oo kasoo noqday dhowaan safar uu ku tegay dalalka kenya yeman suudaanta koonfureed iyo soomaaliya oo dhammaantoodba ah wadamada wajahaya halista macaluusha ku dhufatay ee abaarta ka dhalatay ayaa waxa uu ku booriyey beesha caalamka in la qaado tallaabo buuxda oo lagu badbaadinayo malaayiinka qof si fudud in aysan ugu dhicin una dhimanin dadkaasi macaluusha wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa warbixintan inuu diyaariyey
stephen o'brien oo ah sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay arrimaha gargaarka ayaa sheegay in dunidu ay wajahayso dhibaatadii bani'aadnimo ee ugu weynayd tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay kii stephen o'brien oo la hadlayay golaha ammaanka ee qaramada midoobey kadib markii uu ka soo noqday safarro uu ku tegay kenya yemen south sudan iyo soomaaliya ayaa sheegay in tiro ka badan labaatan milyan oo qof oo ku nool afartaasi dal iyo waqooyiga bari nigeria ay wajahayaan gaajo isu bedeli karta macluul baahsan maruu ka hadlayay xaaladda soomaaliya ayuu ka warramay wixii uu ku soo arkay booqasho uu ku heliyey xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo ay soomaaliya dhowaan ku tageen waxa uu yidhi wixii aan ku soo arkay booqashadii aan ku tegay soomaaliya ama aan soo maqlay waxay ahaayeen sawirro aad u foolxun carruur iyo dumar ayaa muddo toddobaadyo ah u soo lugeynayay si ay u helaan cunno iyo biyo waxaa dhaafay xoolahoodii ilihii biyaha ay ka cabbi jireen ayaa qalalay wax u haray oo ay ku noolaadaan ma laha o'brian waxa uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey u faahfaahiyey inta ay la eg tahay saamaynta abaarta soomaaliya waxa uu yidhi in ka badan kala bar shacabka soomaaliyeed lix milyan iyo laba boqol oo kun oo qof ayaa u baahan gargaar bini'aadnimo oo deg dega laba milyan iyo sagaal boqol oo qof oo tiradaa ka mid ahna waxay qarka u saaran yihiin macluul waxayna u baahan yihiin gargaar deg dega oo naf badbaadina ku dhowaad hal milyuun oo carruura oo da'doodu ay ka hoosayso shan sana jirka ayaa nafaqadarri ba'an ay haleelaysaa sannadkan buu yidhi labadii bilood ee lasoo dhaafay oo qura buu yidhi ku dhowaad boqol iyo lixdan kun oo qof ayaa abaarta ba'an haraadka iyo gaajadu ay ka barakiciyeen guryahooda kuwa oo ku biiraya hal milyan iyo boqol kun oo qof oo horay xaalad liidata ugu noolaa xeryo ay ku barakaceen oo ku firirsan soomaaliya stephen o'brian waxa uu sheegay in abaarta soomaaliya ay weheliyaan cudurro iyo amni darri meelaha qaar ka jira oo caqabad ku ah shaqaalaha gargaarka waxa uu yidhi qaybo ballaaran oo ka mida koonfurta iyo bartamaha soomaaliya weli waxaa gacanta ku haya al-shabaab ama saamayn ku leh xaaladdooda ammaanna waa mid aan caga adag ku taagnayn sanadkii lasoo dhaafay oo keliya buu yidhi ilaa iyo boqol iyo konton iyo shan dhacdo oo gacanka hadal ayaa dhacay taasoo ka dhigan siddeed iyo toban boqolkiiba inay ka korortay sidii ay ahayd sanadkii ka horreeyey ee labada kun shan iyo tobankii taasina waxay saamayn toosa ku yeelatay howlihii gargaarka buu yidhi waxaana ku dhintay ilaa iyo afar iyo toban qof oo gargaarka ka shaqaynayey master o'brian waxa uu sheegay in dhinacyada kala duwan ee hubaysan ay caqabad ku yihiin galaangalka sahayda dadka gaari lahayd gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya al-shabaab government forces and other militia also continue to block major supply routes wuxuu yidhi al-shabaab ciidamada dowladda iyo maleeshiya kale oo hubaysan ayaa goostay oo isbaarooyin ay u yaalaan jidad waaweyn oo muhiim u ah sahayda ay dadku heli lahaayeen gaar ahaan sagaal iyo labaatan ka mid ah labiyo afartan degmo oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaana arrintani ay xanibtay waxyaabihii asaasiga ahaa ee ganacsi ee suuqyada tegi lahaa iyo noloshii dadka waxaana lagu soo rogaa canshuur kala duwan oo xaddaafa badeecooyin haddiiba loo oggolaado inay galaan meelaha qaar waxaa ugu baaqay master o'brian ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom inay sugaan ammaanka jeedka howlbowlaha u ah gargaarka iyo nolosha dadka waa muhiim buu yidhi in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay sugaan ammaanka jeedka halbowlaha u ah si loogu oggolaado labadaba gargaarka nafbadbaadinta ah iyo soo kabashada muddada fog ee dadka ay abaartu saamaysay rajo xooggan ayay dadku ka qabaan buu yidhi dowladda cusub waxa uu sheegay o'brian in xaaladda abaarta ee soomaaliya ay ku dhowdahay inay noqoto macluushii ku dhufatay sanadkii labada kun kow iyo tobankii waxau yidhi sida ka muuqata xaaladda abaarta ee soomaaliya waa mid bixinaysa sawir musiibo oo la mida wixii dhacay sanadkii labada kun kow iyo tobankii waxaadna xusuusnaataan markii lagu dhawaaqay macluusha sanadka kala bar laba boqol iyo lixdanka kun ee qof ee ku nafwaayey way geeriyoodeen waxa uu sheegay o'brian in soomaaliya laga baajin karo macluultaa la mid a haddii si deg deg ah looga jawaabo aan caddeeya buu yidhi hadalkayga waan ka baaqsan karnaa macluul ku dhufata soomaaliya waayo waxaan haysannaa madaxweyne cusub oo ay gargaarka ka go'an tahay dadka soomaalida oo adkaysi muujinaya iyo qorshe gargaar oo cad waxaan haysannaa hoggaan caalami ah iyo mid gudaha ah iyo shaqaale gargaar oo ay ka go'an tahay inay si deg dega uga jawaabaan laakiin haatan ayaan u baahannahay buu yidhi beesha caalamka waddamada xubnaha ka ah qaramada midoobay iyo deeqbixiyaasha inay bixiyaan qarashka gargaarka lala garab istaagayo soomaaliya si nolosha malaayiin qof loo badbaadiyo hay-adaha gargaarka ayaa bilaabay qorshe howleed looga hortegayo macluul ku dhufata soomaaliya iyagoo dalbaday lacag gaaraysa siddeed boqol shan iyo labaatan milyuun oo dollar si loo dardargeliyo gargaarka oo ay u gaaraan dad ka badan shan malyan iyo bar qof ilaa iyo bisha juun sanadka labada kun toddobiyo tobanka dadka ka faallooda arrimaha gargaarka qaarkood ayaase qaba in lala daahay gurmadka abaaraha oo ay dhici karto in macluul ay ku dhufato soomaaliya hafayeenka xafiiska gargaarka ee qaramada midoobey ee oja ee magaalada new york rusel giki oo aan qadka taleefonka kula xiriiray ayaan weydiiyey sababaha gaabiska geliyey gurmadka ay soomaalidu u baahan tahay Well, I- I, I think humanitarians are, are, are scaling up right now. I, I wouldn't say it's particularly slow. Obviously, they need the funding. Um, you know, la, la, wuxuu yidhi anigu waxay la tahay in hay-adaha gargaarka ka shaqeeya ay kor u qaadayaan howlahooda ka jawaabista abaarta soomaaliya ma qabo inay gaabis tahay dabcan way iska caddahay inay qarash u baahan yihiin sanadkii lasoo dhaafay buu yidhi waxaa gargaar cunto iyo kaalmo kale ay hay-aduhu la gaareen ilaa iyo hal milyan oo qof marka laga hadlayo gargaar kordhin way wadaan hawsha waxay leeyihiin qorshe howleeda wanaagsan oo ay meel dhigteen oo ay kaga hortegayaan macluul laakiin waxay u baahan yihiin lacagtii ay ku bixin lahaayeen waana soo bilaabatay in deeqaha abaarta la bixiyo waxayse u baahan tahay in si deg dega loo bixiyo dowladda soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday xaalad musiibo qaran waxaana barbar socda gurmadka beesha caalamka mid ay wadaan soomaalida maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi isugu kaayso duwa halkaad ka dhegaysanayseena waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington inkastoo ay ka helaan halkan daryeel caafimaad iyo dabiib joogto ah dadka waayeelka ah qurbaha marka ay yimaadaan haddana waxa ay kala kulmaan nolol ku adag la qabsigeeda cimilada qabowga ah nolosha keli noolaanshaha ah iyo dhexgalka bulshada wadankooda- wadankan ay yimaadeen ayaa ugu daran caqabadaha ay la kulmaan saare cabdi axmed oo la xiriirtay qaar ka mid a dadkaasi da-da ah ee dalkan maraykanka yimid ee soomaalida ah iyo mas-uuliyiinta soomaalida minnesota ayaa warbixintan ku eegeysa arrintaasi waayeelka marka ay joogaan soomaaliya waxa ay kaga jiraan door aad u muhiimsan faraca qoyskiisa iyo sidoo kale waxqabad teelada qabaa'ilaadka ku heeran iyo sidoo kale deegaanka ay joogaan laakiinse marka ay yimaadaan waddamada qurbaha waxa ay la kulmaan caqabado dhan kastaba seeteeya noloshooda qofka da'diisu ay dhaafto heerka shaqada wuxuu ku aruursadaa guriga marka uu yimaado waddankan wuxuuna tabaa sheekadii iyo daahistii saaxiibadiis taladii qoyskiisa uu ku dhex lahaa iyo guud ahaanba qabaa'ilaadka kale ee soomaalida wuxuuna yimaadaa nolol xilliyada qaarkood qabow ah cimiladuna ay aad u adag tahay inuu ku dhex dhaqdhaqaaqo cidlo badan iyo in ay ku adkaato sidoo kale dhaqamada iyo luuqadaha uu ku cusub yahay ee waddanka dadkiisa uu soo dhex galay maxamed maxamuud dhunkaal waa aabbo dhowaan ku soo biiray ilmihiisa iyo ilmihii ay dhaleen magaalada minneabolis wuxuu intiisa badan noloshiisa ku soo qaatay soomaaliya cimilada halkaanna ma aysan ahayn mid soo dhoweysay habka noloshiisa weli waxa uu tabayaa sidii uu ku noolaan jiray beri iskiis isagoo ah bishii january labada kun iyo shan iyo tobankii baan imaaday waddankan maraykanka haye magaalada nairobi baa viisa la iigu soo diray wiilashaydaa viisa viisa yaa ii soo diray aniga hooyadood imtixaan fara badan iyo hay- meelo fara badan baan marnay waa ku baasan aniga halka markaan imid waa la qabsan waayo waa idinta baraki waan la soo kowsada maalin dhexdaasa anoo lugaynaya isla bishaan hadda aan- sanadkan hadda anaga aan ku jira anoo lugaynaya oo intaan magaalada ka baxay lu- lugaynaya ayaa waxaa ila fakaday dhulka aan maraayaa ila fakaday nabarkii gaaray hadda weli waa la xanuunsana kasakow in aysan nolosha dadkan si rasmiya ula qabsan karin ay u yimaadeen haddana meelaha qaarkood marka ay u tagaan odayaasha kale uga soo horreeya waddankan waxa ay dhex galaan dadka waayeelka ah dadkii ay dhaqan yaqaaneen sidaasoy tahayse dhinaca kale waxa ay ku oodnaadaan guryaha marka xilliga barafka lagu jiro ee qaboobaha oo dhowr bilooda iyo in meesha adiga aad tagta aadan dhaafin oo aad noqotaa maaragtay nin un meel iska fadhiya oo banaanka haddaad u baxdana aad du- du- dulba soo carato oo aad laba gurila noqoto laba guridaa la yidhaha guriga aad ka imaaday iyo haddaad meel tagta meesha inaadan dhaafin oo uu fadhiga isku celiya ma ogaya khayaar ma yeelan kara sidiisa ma socon kara waa dhib baa ku jira dadkina waa shaqaalo shaqadii marka dhalinyarada yararka ahaaba roon ragga waaweyn waa shaqayn la yihiin guriga haddee waa cidlo albaabta markaad furto waa inaad degdeg iska xirtaa haddana dhaxanta baa wajiga kaaga dhacaysa waxaa jiro xarumo lagu xanaaneeyo halkan dadka waayeelka ah oo ay dowladdu bixiso dhaqaalahooda xaafadaha qaarkood gobollada soomaalidu ay deggan tahay dadka waxaa loogu qabtaa kalkaalisooyin caafimaad waxaana la siiyaa guryo dhaqaalahooda la bixiyo meelaha qaarkood iyadoo ay jiraanna xarumo lagu xanaaneeya haddii loo baahdo hase yeeshee weli taasi waxaa ka qara weyn dhibaatada haysata cabdi warsame waa guddoomiyaha degmada lixaad ee minneabolis wuxuu iiga waramay dhibaatooyinka waayeelka ku haysta waddamada qurbaha gaar ahaana magaaladiisa iyo guud ahaanba maraykanka dadkeena waayeelka ama senior citizenka dhibaatooyin aad iyo aad fara badan bay kala kulmaan qurbaha gaar ahaan gobolkan minnesota aan degannahay sidaa la socotid minnesota ama magaaladeena minneapolis iyo st paul waxay yihiin magaalooyinka ugu qabow dalka maraykanka xiliyada maxaa la dhahaa waktiga winterka ama waktiga qabowga marka dadkeenan waa sidaa la socotid waxay ka yimaadeen cimilo kulul iyo dal maaragtay ay banaanka u bixi jireen ay lugoy jireen marka waktiga qabowga dhibaatooyin fara badan bay kala kulmaan waayeelkeena gurihii bay ku xaniban yihiin ma baxaan waxaa ku dhacdo cudurro fara badan ama dhikar sokor maxaa la dhahaa iyo iyakii oo aan exercise helin oo banaanka aan u bixin marka taasaa ugu dhib badan dhinaca kalena dadka waayeelka dee ma helaan lacag joogto ah waxay qaataan wax la dhaho s s i ama lacagta ceyrta oo aada u yar marmar kirada guriga xataa dhibaato badan bay kala kulmaan waxaa lagu sameeyaa sharciyo ad adag baa guryaha dhinaca public housingka ay kala kulmaan oo xataa dadkoodu aysan u imaan karin marar furayaal aan loo ogoleen ayaka iyo maamulka guryaha ayaa mamar maaragtay isfaham waa u dhex maraa waayo af ingiliisi kuma hadlaan haddaba maxay yihiin waxyaabaha ay ku caawin karaan ka maamul ahaan dadkaasi dhibaatadu ay haysato ee waayeelka ah mar kale ayaa cabdi warsame waxa uu yidhi ma waa jiraan waxyaalo badan baan u qabanaa dhinaca maxay ahayd amniga waan waan ka caawinaa in amnigooda la sugo dhinaca guryaha ay degan yihiin kuwo waxaa jira hadeertan aan dayactirnay oo malaayiin dollar la geliyey hadeer maxaa la dhahaa guryaha sida noloshooda xataa wax badan baa ka qabanay iyo dhinaca maalgelinta maxaa la programyo iyaka loogu talagalay oo exercise ay sameeyaan ama hidiya dhaqanka oo loo yimaado maxaa la dhahaa guryahooda oo la maaweeliyo oo maarata sugaantoodii ama iyo maxay ahayd ciyaarahoodii ama hidiya dhaqanka iyo waxaas loo sameeyo marka programyo fara badan baa jiro lakin waxaa jirto hal program oo aan samaynay oo ahaa dhinaca sharciga lacag la ayaka loo qoondeeyey oo loogu talagalay inay ayaku ilaaliyaan guryaha ay degan yihiin oo xoogaa lacag yar lagu siiyo taasna waa hirgelinay marka dadka qaata qaata ceyrka ceyrta waxaa la dhihi jiray oo laga xanabi jiray in inay kirada sideeda si joogta ay u bixiyaan saddexda bilood ay maqan yihiin marka anaku waxaan samaynay culayskaas waa ka qaadnay hadeer markay baxaan saddexda bilood waxay bixinayaan toddobaatan iyo shan dollar kaliya oo ma bixinayaan kiradii oo dhan waayo markay dalka ka maqan yihiin inkam ma helaan oo exercise waa laga gooyaa inkastoo qaarkood ay noloshu iyo la qabsigeedu ku adag tahay caqabadana ay haystaan dadka da'da ah marka ay yimaadaan waddankan haddana weli waxaa jiro kuwo ay qoysaskoodii ee ka soo tageen ay ku tiirsan yihiin biilasha dhaqaalaha yaryar ee la siiyo ee kaalmada ah iyada oo qaarkood ka tahli karana ayba isku dhibaan shaqooyin ay qabtaan si ay lacaga u sameeyaan
aad baad umahadsan tahay sahara halkaad weli naga dhegeysanaysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal weli waxaad la socotaan v o a washington toddobaadkan waxaa magaalada jakarta ee dalka indonesiya lagu qabtay kulan madaxeed ay lahaayeen dalalka kulaala badweynta indiya oo ku bahoobay urur marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano i o r a haddaba in ka badan boqol wakiilo isugu jiray madax ka socota koob iyo labaatanka dal iyagu xadka kule badweynta indiya ayaa kulankaasi kusoo begmay labaatan guuradii kasoo wareegatay markii la aas-aasay ururkaasi waxay kaga hadleen arrimaha ammaanka badaha iyo sidoo kale la dagaalanka argagixisada haddaba soomaaliya waxaa uga qayb galay wafuud uu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte profesor nuur kaafi oo ah madaxa macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadeed ee sraad iyo si lamid ah xubnihii ka qayb galay kulankaasi waryaheena maxamed colaad xasan ayaa haddaba khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray isagoo ku sugan kulalbuun xarunta dalka maleeshiya ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey kulankaasi iyo waxyaabihii looga hadlay shirkaasi wuxuu ahaa shirkii ugu horreeyey oo ahaa shir madaxeed ay isugu yimaadaan madaxda dalalka ku gadaaman badweynta hindiya sidaa la socotana badweynta hindiya waxa weeyaan waa badda saddexaad badaha ugu waaweyn adduunyada taasoo ay kulmiso dad lagu qiyaasay laba dhibic toddoba bilyan oo qof oo soomaalida ay ka mid tahay waa badda saddexaad ee ugu weyn ee uu maro cargoga adduunyada ama buxshirada adduunka waana marka loo qaybiyo adduunyada laba meelood saddex meelood oo laba meelood waxa waxaa mara oo kale energy-ga adduunyada ayaa mara badweynta india sidaa awgeed waxaa laga maarmaan noqotay in la qabto shir madaxeedkii ugu horreeyey ee dalalka ku bahoobay badweynta india sidaan horey ugu sheegi jiray v o a ga sanadihii hore badda india waxa wey waa badda keliya ta ilaa imka aan lahayn shuruudaha eh, badaha adduunyada aan lahayn tani marka waxa weeyaan waa waa qeyb ka mid ah habkii loo gaari lahaa eh, heshiis rasmiya oo ay leedahay badweynta india sida badaha kale ee atlantiga iyo pacifica ay uleeyihiin oo kale wa waa gartay haddaba shir madaxeedkan ugu horreeyey eh, wuxuu kulmiyey eh, dalal kow iyo labaatan ah soomaaliyana waxaynu markaa nasiib u heshay in ay ka mid noqoto shirkii ugu horreeyey shir madaxeedkaasi oo islamarkaana ay saxeexdo heshiiska saldhigiisa inkastoo dalalka eh, africa ee jaarka meelaha qaarkood aan eh, aanay imanin oo aanay saxeexin laakiin soomaaliya waxaan waxay ka mid tahay dalalka ugu eh, tunka weyn ee badweynta hindiya degan sida mozambique south africa iyo soomaaliya oo sad- saddexduba ay joogeen eh, sh- eh, muxuu ahay eh, madaxdoodii heshiiskan ay saxeexeen marka heshiiska waxaa la saxiixay sidii een, la isaga kaashan lahaa een, in heshiis kale oo weyn oo dhinaca badda Ind- badweynta indiya la gaaro bilowgiisa ayay saxiixeen waxaa loo gurguuranayaa baddana inay yeelato eh, em, heshiis rasmiya sida badweynta pacific iyo- iyo atlantica sababo dhowr aawadeed waxaa la socotaan south eh, south china sea en, arrimo badan ay ka jiraan waxaad la socotaan in eh, dhibaatooyin badan ay ka taagan badweynta india dhexe- dhexdeeda Eh, waana bad weyn oo strategic ah sidaan horeyba usoo sheegay sidaa awgeed taas waxay markaa keentay in dalalkana ay ku bahoobaan oo la isugu yimaado sidaa imika la socoto dalalka china iyo pakistan iyo eh, dalal kale oo dhowr yemen yemenin laakiin dalalka haddaan ku tiriyo koob iyo labaatanka dal ee meesha yimid eh, oo heshiiska isagaa saxeexay waxaa ka mid ah eh, australia oo iyadu ahayd labadii sane ee iminka ugu sog- ugu eh, dhawaa labadii sane ka horreeyey iyadu ahayd eh, een, shir madaxeedka badweynta india iyadu ay madax ka ahayd iminkana laakiin eh, ay ay indonesia ku wareejisay south africa labada sane ee soo socota waxaa kaloo kamid ahayd bangladesh comoros india indonesia iran kenya madagascar Mal- malaysia mauritius mozambique cuman specialist south africa singapore somalia sri lanka tanzania thailand iyo imaaraadka waxaa kale oo maxamedow jira toddoba dal oo iyagu ah toddobada dal ee korka ka eega muxuu ahaa badweynta india iyo heshiiska isaga kuwaas oo ay ka mid yihiin jarmalka ingiriiska iyo maraykanka waxaa kaloo waxaa kaloo la ii sheegay in shirka looga hadlay arrimaha argagixisada iyo ee, beeca mushtarka iyo ee, sidii burcabadeeda loola dagaalami lahaa En qorshahaas wuxuu ahaa eh, mid eh, labaanta lasoo geliyay meesha laakiin waxaa kaloo laga laga hadlay waxaa kamid ahayd eh, in laga hortago eh, arrimaha kasoo horjeeda ka ganacsiga aan aan sax ahayn khayraadka badda iyo ku shubidda waxyaabaha khatarta badda lagu shubayo iyo muxuu ahaa ka kalluumaysiga sharci darrada ah eh, ka gudbinta dadka sida sharci darrada lagu gudbinayo dal ilaa dal kale gudbinta eh, waxyaabaha mukhaadaraadka ah waa gartay een, wadamo dariskan soomaaliya la ah ayaan kasoo qayb gelin Een, kenya sidaan ognahay badda ee, badweynta indiya way kulaashaa oo badda indiya marta iyadu ma ka qayb gashay kulanka shirkani maxmed wuxuu ahaa shir madaxeed ee loogu talagalay heshiiskan isaga inay saxiixi karaan keliyata muxuu ahaa madaxda qaranka ee dalalkaasi ee madaxweyne ah, maxamed cabdullahi farmaajo wuxuu si officialia eh, heer eh, si heer madaxweynaha u siiyey eh, ra-iisul wasaare ku-xigeenka inuu heshiiska isaga saxiixo Eh, laakiin dalka kenya wasiirka arrimaha dibadda ayaa yimid laakiin eh, dowladda kenya ma saxiixin nuur kaafi sidaan ogsoonahay dalal badan oo badweynta indiya kulaala khilaafaadyo yaryar baa ka jira Een, haddaan tusaale usoo qaadano soomaaliya oo kale iyo kenya Een, xadkooda badda ayaa muran ka taagnaa Ee, kuwo kale oo badan oo dunidana sida ayuu muran uga taagan yahay sidii aad xustayba ee, south china sea baddan la yidhaahdo tusaale ahaan soomaaliya iyo kenya oo kale ee, xadkooda badda muran baa ka taagnaa Een, mar haddii laga hadlayo badweynta indiya khilaafaadkaana uu jiro ma lasoo hadal qaaday iyada arrinta Eh, dee khilaafaadku da- kenya iyo ethiopia kaliya mo- kenya muxuu ahay iyo soomaaliya kaliya mogta maaha badinteeda maadaama bad weyn ay tahay da- eh, dadkuna ay yihiin dad aada u fara badan eh, ba- eh, waxyaabo fara badan baa ka jira is- eh, gaar ahaan malaka iyo malaysia indonesia iyo eh, singapore area areadaas iyo australia xataa si awgeed waxyaabaha laga hadlay si guud waxay ahayd si strategicalya in si nabadaysan waxyaabaha khilaafaadka badweynta india eh, loo xaliyo ama lo- looga wada hadlo
professor nuur kaafi waxa uu gebagabo u ahaa idaacaddeenii aruurnimo maxamed colaad xasan ayuuna kulankaasi uga waramayay maxamed colaad xasan iyo anigoo asaare cabdi axmedba idaacaddii subaxnimo guud ahaan intaas ayaan idinkaga teganayay nabadgelyo